الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ولم يعم ما هو ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتاهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبسي يدان الحاكما واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إدخال فاطلبتهم ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ زاد الحميد ميزا بسم الله الرحمن الرحيم bal waxaan ku soo jirnay fiqradii ama qeybta noocii uu kagala hadlayay ama de adugu kutubtan xadiidka kutubta ugu sixo badan uu kagala hadlayay marka wuxuu inoo soo sheegay bukhaari iyo muslim inay yihiin kutubta dadku ay alifeen kuwa ugu sixo badan labadooda marka la eegana bukhaari ka mudnaanta le ama rujxaanta le uu yahay taas buu inoo soo sheegay kalley xaggana suyuudi oo kale meelihii uu ziyaadada ku lahaa meelahan ayaaba ka mid ahaayo taariikhtu markii hore axaadiista ciddii ugu hor ururisay iyo qolooyinkii kale bal bukhaari iyo muslim hortood kutubta axaadiista iyagoo baabaysan qoray iyo waxaasuu kaga hadlaa halkan dhowrbeyd oo kale laakiin halkan safxadaasuun imaka casharkaasi kuba sugnaa mucalliqa maaha shaarixa ee muxaqiqa ayaa haamishka koowaad wuxuu isagu in yaroo kolley meelaha kaba soo qaatuu kuba qorayo kolleyna dee xaafidna xajire muqadimadiisa adiyusaariya keyrkiibay kuba sugnaydeen awal man sanafa fi lxadiisi wabawaba weeyo horta halkaasi kelimadu macnaa baabbaab u yeelay ibnu jurayj bimaka wamalik wibnu abi dunya intan ujeeda intaa uhayaan ibnu abi dunya waa nin mutaakhira oo raggan aan laba sinayn kaba dambeeyo xataa bukhaari iyo muslimba dee kaba dambeeyey halkaas sawaabku waxa weeyaan ibnu abi bi'd oo waa imaamkii shayirka maxamed ibnu cabdiraxmaan oo halkaa ibnu abi dunya idin inoo taalla waa ibnu abi bi'd intaas way intaas ma doonin wuxuu yihi markaa naadimku raximahu llahu tacaala walam yaxummaahu may caam yeelin labada sheekh xadiidkan saxiixo macnaa lam yaxummaahdu waa lam yastawcibaahu fii kitaabayhimaa labadoodan kitaabee iyagu ah kutub saxiixayn kutubtana ugu sixo badan saxiixii kumay dhammayn waa saxiixii iyagu ay ogaayeen ay daalacdeen ay garanayeenba dhammaantii labada kitaab kumay sheegin horta ee saxiixa aanay sheegin waa badan yahay ee dhaafay marka horena ismabaabay laasimin oo may odhan anagu saxiix dhammaantii baan sheegaynaa ee shardigoodu wuxuu ah un xadiidka ay warinayaan xadiidka saxiixa inuu noqdo ee may ahayn shardigu wixii saxiixa jirayba inay wariyaan saa daraaddeed lam yacumaahu bimacnaa lam yastawcibaahu walaakin laakiin qalla waxa yar maa kiibaa yar qad faatahumaa dhaafay ee minhu saxiixa ka mid ah oo waxa iyaga dhaafay eenay sheegini waa yar yahay laakiin waa ma dadkao dhan baa taa qaba waa cinda bni lakhrami imaamka ina akhram laydha agtiisa kolley maalintii dhaweydi uu sheekhu istilaaxiisa inoo soo sheegayay وkiina soo yidhi wain yakun lisnayni naxwu ltazama famuslimun maca lbukhaariyi humaa buu ina soo yidhi iminkana maanta istilaaxi baan haynaayo yacuma aliftan tasniyaduna bukhaari iyo muslim bay ku dhacaysaa faatahumaa damiirkana isna muxuu ku dhacayaa bukhaari iyo muslim oo istilaaxiisii marka damiirku laba ay u sugnaado marjic hore iyo waxyaalahaasna aanay jirin ama ciddii dee lahayd aanay meesha taa-oolin wuxuu u jeedaa waa bukhaari iyo muslim oo istilaaxaynu soo maray oo mal markaa taa wey markaa sheekhu wuxuu raximah llahu tacaala beydkan inagu sheegayaa marka la eego bukhaari iyo muslim kutubtooda ama labadooda kitaab waa laba kitaab oo saxiixa waxaana iyagu islaasimiyeen bal dee waxyaalo naqdi kuba yimi haba jireen oo kolley inay xadiidka saxiixa mooye xadiid kale aanay sheegin laakiin marna ismay laasimin manaanay odhan xadiidka saxiixa dhammaantii baan sheegaynaa markaa sidaa daraaddeed iyaga kutubtooda waxaa ku sugan waa saxiix laakiin saxiixii oo dhambi kuma sugna bal bukhaariya labadooduba hadaladooduna taas bay ahayd oo bukhaarina wuxuu isagu sheegay inuu yidhi kitaabkayga wax saxiixun baan geliyey saxiixiina qeyb baan kaba tegay dee si aanu kitaabkii u weynaan oonuu dheeraan muslimna hadalkiisa ahayd saxiix kastaoo aniga agtayda saxiix ku ah halkan maan dhigin taas buu yidhi wixii ayagu kuba ijmaaceen ee sharaaidii sixadee laysku waafaqsanaa si ibnu salax kuba xambaaray laga helay ayaan dhigay marka taa daraaddeed qolooyinka culimada ka mid ee kutub istidraakaat iyo waxyaale ilzaamaad iyo laba yimi ee axaadiis aanay warin oo saxiixa doonaya inay laazimiyaan yidhaahaan maxay u warin waayeene kutub saa ugu qoray kollay taasi maxalkeed ma aha sababtu marka horeba ismay laasim hadday idhaahaan anagu saxiix dhammaantii baan sheegaynaa ayaa ilzaamkaasi weji yeelan lahaaye kol hadday tanba leeyihiin ilzaamku weji ma laha taasi iyada waa mid laakiin muxuu inoo sheegayaa imaamkiina akhram la yidhaaho oo kollay waa nin horo mutaqadima isaguna waana nin xaafid ah magaciisana shaarixuba wuu inoo dhigtay ama sheekha ciraaqee nadmiga nalihioo waxa weya waa nin xaafido kunyadiisna waa abu cabdillaahi maxamed ibni yacquub baa la yidhaahaa maxamed ibni yacquub ibni yuusuf waa nin mutaqadim oo xaakim sheekhiisii weeye kitaab mustakraj oo saxiixa muslimana uu leeyahay saddex boqol iyo afar iyo afartankii hijradii buu dhintay ninkaasba waa qarnigii afraad markaa raggiisii qarnigii saddexaadna waxbaabu ku lahaa ayaa muxuu isagu ku tegay xadiidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim dhaafay ee aanay sheeginay ka tegeeni waa yar yahay oo waa wax yar buuri oo macnaha saxiixa intiisii badnayd way sheegeen wax yar baa dhaafay intaas buu yidhi isagu ibnulakram bal qowlkiisa waxaa ku suganna beydka dambe aan ku arki doonaa halkan markan wasanka ama beydka lagu inshaadayana ninkan akhram oo dee icraab ahaan jaran oo ama kasrisan imaka waxay ku idqaamantahay miinta miimta minhu oo kale oo cinda bni lakram minhu baad aqriyaysaan inshaadka marka ama beydka wasankiisa la dhowrayo waayo haddii kale markaa dee wasankiiba adigu aan sidiisii aan ku toosnaanahayn ama markan kale waa caadide marka wuxuu yihi sheekhu beydka labaqadiismaan markaa ku laamiya walam yacumahu may caam yeelin waa labadii sheekh macna hudan damiirka bariskiina waa xadiiskii saxiixa ahaa yacumaana macnuhu su isaguba kuwa fasiray lam yastawcibahu wey oo macnaa may dhammayn oo may wada sheegin xadiidkii saxiixaa labadoodan kitaabkumay wada sheegin taasi iyada waa mid horta waa hadal dhan walaakin laakiin qalla waxa yar ma bal waan kala goodsanaynaa waana sida inoo taallo qalladii ficilkahayd iyo maadana ism mawsuul baan kaba dhigaynaa walow dee ay jirto iyadoo maadu kaafa ay noqoto laakiin labadooda laysku xidho qallama uun mar keliya adigu la qoro oo laamka iyo miimtana layskuba daro markaa faacil lam yamkan maadan baa ka kaafinayso sadaalama iyo qallama iyo faacil maba qaati markaa ficil baa waqtiga caynkaasa raaca haddii taa laguma fasiro dee qad faatahumaa bay ku jirtay raacsanaan layidhe waxa ismi iyadu lama xidhiidhe markay qallamadaas dee waxa weeyaan noocaasi waxay noqonaysaa un wasanka ama daruuro shicir bay markaa taa noqon iyada haddii taa laguma fasiray laakiin san kale inoogaba dhow oo qalla waxa yar maakii ayaa yar qad faatahumaa dhaafay labadooda shaykhayn minhu min asaxiixi xaal uu kaba mid yahay xadiidkii ama dee isagoo saxiixii kaba mid ah kaasna waa waa cinda ibn اlakram marka la eego suu ibn اlakram yihi ee uu qabo ibn اlakram agti marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala warudda waa la celiyey qowlkiisa waa la radiyey oo waxaa la waa qowlkiisaas culimadii sa ibnu salaax iyo qowlkiisan waxay yidhaaheen way radiyeen oo waxay yidhaaheen may ee arrinku taa ma aha oo waxa dhaafay waa badan yahay oo iyagaaba dee hadaladooda aynu soo naqlinay taasi kuba sugnayd xadiidka saxiixa ee dhaafayna waa badan yahay bal kolley wixii taas jawaabu ahaanay ay dee kuba radiyeen ee ay xujo kaba dhigteenna baytka kan kasii dambeeyuu kuba sugan yahaye laakiin qaala laakina qaala wuxuu yidhi yaxya yaxya wuxuu yihi albaru muxsinka ahaa macnaa almuxsin fi jamiici acmaali khayr hadday tahay zuhdi iyo warac iyo cilmi iyo umuurahaas cibaado badan ba kuba shuhroobay oo dee markaa dee isagu noqday ama dadkii dabaqadiisii umuuraha kaga wada horeeyeyba ama intoodiiba dee qaaliban wax awsaaftii uu markaa lahaa oo dhan kulansaday oo siisii laba mid ahaa culimadii waktigaasi maba jirin be dee intaa la og yahay waa nawowi imaam nawowi weeye yaxya ibnu sharaf wuxuu yidhi lam yafut ma dhaafin alkhamsata shantii ma dhaafin shanta u jeedaana waa bukhaari iyo muslim abi daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i ila nasru waxay xadiidka saxiixa weeye ila nasru in yar mooye wax kaloo dhaafi ma jirto bal isagoo imaam nawowi labadiisa kitaab irshaad iyo taqriibba ku waafaqay radintaa culimadu ay kuay radiyeen qowlka ibnu lakram oo yidhaaheen xadiidka saxiixee bukhaari iyo muslim dhaafay waa badan yahay ma yaro sidaa uu isagu yidhi ayaa wuxuu laakiin raaciyey oo uu yidhi qowlka sawaabkiisa waxa weeye marka la isu geeyo usuusha shantaa ibnu maajah baan ku jirin xadiidka saxiixee aan ku sugnayn eena iyagu warini waa yar yahay oo wax yar unbaaba dhaafay taas buu isagu yidhi qowlkaa hore waa isaguba radinteeda waa halkeeda in saxiixa ka maqan bukhaariyo muslim uu badan yahay wuu ku sheegay taasoo culimada waa ku raacay ee laakiin intanuu ku dareeyo qowlka sawaabkii waxa weeye marka usuusha shantaa laysu geeyo saxiixa dhaafay waa yar yahay warudda waa la celiyey qowlkiisaas oo waxaa lagu radiyey saxiixa dhaafay inuu badan yahay inuu yarayn sheekhayn laakiin qaala wuxuu yidhi isagoo isaguba qowlkaasi inuu dee radiyey yaxyaa yaxya albaru lam yafuti ma dhaafin oo kama tegin alkhamsata shantii waa xadiidka saxiixa marka la eego ila nasru in yar mooye wuxuu hi markaa naadimku raximahu llahu tacaala wa fiihi qowlkan imaam nawowi waxa ku sugan maa fiihi waxaa ku sugan oo ujeedadu qowlkanna arrinku taa ma aha dacfi baa ku sugan ama qowlkani sheekhu sawaab ha kaba dhigee kolley sawaab ma aha oo waxa dhaafay shantan dhaafay ee xadiidka saxiixii ma yara oo wax yar ma aha oo nasri lagaba cabiro ee waa badan yahay waxaana taa u daliilaba oo ina tusaya liqowli ljucfiyi bukhaari qowlkiisii uu yidhi axfadu waxaan korka ka hayaa cushra alfi alfin waa kun kun oo xadiis cushurkii dee marka kun kun ama malyuunna waxaa cushur u ah waa boqol kun ayaa dee halka tobnaada toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ah haddaba toban meelood kun kun marka toban loo qaybiyo meel ahaan ama cushurkii oo minhu xadiidka saxiixa ah ka mid ah ayaan xifdisanahay iyo laba boqol oo kun oo saxiixayn taas baa bukhaari lagaba soo naqliyey oo uu yidhi markaa taasi maxay tilmaamaysaa dee xadiidka saxiix ee kutubta usuusha ah dhaafsan eenay sheegin inuu aada u badan yahayo sababtuna waxa weeye bukhaari iyo muslim iyo usuushii shantayd haddii laysu geeyo oo axaadiistoodii mid mid loo tiriyo intii dee aan soo noqnoqonayn bal layskuba daro mukarar iyo mukarar la-aan boqol kun inay gaadho iskaba daaye kumana dhowaanayso kala barhkeedna ma gaadhayso dee kol hadduu isagiiba leeyahy boqol kun oo xadiis baan korka ka hayaa axaadiisii labada kitaab kuba sugnayd iyo saddexdan kale ee usuushaee soo raacda kuba sugnaydna cadadkaas aanay kuba dhowaanahayn kala barhkiina aanay gaadhahayn taasi waxay daliil u tahay xadiidka saxiixa iyaga dhaafay inuu aad uga badan yahayba inta iyagu ay sheegeen markaa maaha arrinku in waxa dhaafay wax yar uu yahay mana aha amarku inay labada kitaab bukhaari iyo muslim saxiixa intii sii badnayd ay ku xusan yihiin ama ay noogu sheegan yihiin intaas maatan baaba ee daliil u ah bal taas buu yidhi laakiin de waxaa qariib ah markay noqoto nin keliya waa bukhaari oo dee sheekhadiisii iyo asxaabtii iyo wixii ay wada joogaan oo axaadiistani wuxuu xaggiisa kala yimi aanu ahayna sheekhadaa dadka kaleba ay la kulmeen isaguba kaba warinayay inuu intaasoo xadiis oo saxiixa intuu korka ka hayo kutubtiina ay wada dhaafaan ama kutubtaas ay wada dhaafaan oo intaasi ay noqoto boqol kun oo xadiis oo dee marka mid mid loo tiriyo waa tiro aada iyo aada u badan markaa tii bay hadalkan bukhaari bay tawjiihiyeen oo ujeedadiisii iyo wixii lagu tawjiihiyey isagoo inoo sheegayana wuxuu ihi wacalahu calla waa luqatun fii lacalla lacalla luqa ay leedahay wayo luqaadkeeda kaba mida waxaa laga yaabaa bukhaari araada inuu ula jeedo boqolkan kun bitakraari takraar ama celcelin iyo dee axaadiistii soo noqnoqonaysa la axaadiista takraarkii u sugnaaday iyo mawquufin mawquuf inuuba jeedo oo dee caadada muxadisiinta ah xadiidku marka uu sanad labaad yeeshaba tiro gaara ayay ku tiriyaan oo xadiis kale ay kaba dhigaan oo xadiis baaba boqol dariiq yeelanayo boqolkii boqol bay kaba tirinayaan waxaa kaloo iyadana wixii ay isnaadkooda ku wariyeen oo dhanna way tiriyaan hadduu kalaam saxaabi yahay ficilkii qowlkii fatwadii bal aahaartii kale taabiciinta ee kutubta kuga sugnayd ay isnaadkooda ku warinayeen iyaguna taasna way tiriyaan bal markaa tiradan badan ee uu sheekhu sheegay waxa weeyaanun axaadiistii mukararaadka ahayd oo dee markaa xadiis konton dariiq ama boqol dariiq leh boqol lagaba tiriyo cadad badan baa soo baxaya oo bal bukhaari ba keliya axaadiistii kuba sugnayd ee koobnayd haddii duruqda ay ku soo aroorto o dhan la wada tiriyo dee intaa ay tahay saddex laabkeed iyo afar laabkeed baabuu noqonaya welibana waxaa ku jira mawquufaadkii iyo maqduucaadkii iyo bal aahaartiibaa iyadna kuba jirta marka tiradaa la eego ayaa cadadkan badani soo baxaya oo bal marka haddii tee jaanibkaa la yidhaha sidaa laguma tawjiihiyo hadalkii nawowi iyo markaa iyo kan iyo way isku soo dhowaanayaan oo maba kala dheeraanayaan bal taasba weeye wacalahu waxaa laga yaabaaba oo qowlkiisna de waa say ku tawjiiheen ee kuwa xambaareen ee araada inuu bukhaari ula jeedo boqolkan kun bitakraari takraar laha axaadiisa usugnaatay ujeedadu waa bil walow masalu kaba cabirayn waa bilmukararaati tii soo noqnoqonaysae axaadiista kaba mid ahayn iyo oo mawquufin mawquufkiiyo maqduuciyo taasi nolaba jeedo kolley waana siday kuba xambaareen bal markaa weli in qayb in kaba mida in istidlaalkaa hore tatimadii marka la eega ibnu salaax laakiin ciraaqi faa'iido gaara uu kaba dhigay taas baa inoo dambayso shadriga inta inoogu ama beydka dambe inooguba imane meesha adigu bal waxa yaalla un waxa weeye tiradan axaadiisa aan hayna kolley cadadka la sheegay ee aada iyo aad bay ugaba yar tahay haddii dee mukararaadkii iyo aahaartii iyo mawquufaadkii guud ahaan iyo maqduucaadkii la tiriyana dee tiradadiya way soo baxaysaaba wayba iskaba iman kartaa oo marka waxaa la tiriya dariiq kastaba xadiis gooniya lagaba tiriyo kolleyna taas baana maqsuuda oo cadadkan faraha badan ee kolkol la odhanayo nin intaasoo boqol oo kun oo xadiis ayuu qoray ama uu korka ka hayay waxyaalaha weeye maha dee inuu xadiis xadiisna xadiiskiiba mar lagaba tirinayo arrinta taa wey laakiin xaafid ibnu xajar baa kolley tawjiih ama laba tawjiih buu leeyahay oo ama hadal buu leeyahay ku leeyahay tacliiqiyaa kitaabkiisa nukat oo mid waata ibnulakhramo isagu wuxuu kaba dhigay malaa xaakimna hadalka waa uga yar horeeyeye ibnulakhramku ujeedaa waxa weeye xadiidka saxiixii isagoo saxiix wada ah ayuu haddana maraatib leeyahay oo uu kala sixo badanyay markaa saxiixa kii ugu martabo sarreeyey oo asaxa saxiix laguma tirinayay waana bukhaari iyo muslimkii shardigoodii iyagu ay ku talagaleen ee usuushooda ahaa ama dee asuul ahaan ay ku warinayeen buuxinayay ee iyagu daalacda inay kaba warhayeen inta ay sheegeen ayaa ka badan inta ay aanay sheegin oo bal markaa saxiix dhammaantii maaha waa saxiixa dabaqada koowaad lagaba dhigo waana suyuudi hadalka uu nadmiyey isagoo madkhalka xaakimkaba qaadanayo le muraaduhu acla saxiixi faclami akhdan min alxaakim fi lmadkhali way ay fi lmadkhali oo macnaa saxiixa martabada ugu sarraysa ujeeda waana hadal xaafid nukadkiisa kuba sugan taasi waa mid hadalkan imaam nawina wuxuu isaga kuba xambaariyay inuu ujeeday axaadiista axkaamta oo marka axaadiistii xukum laga qaadanayo la eego usuushaa shanta axaadiista dhaafsan ayna sheegin ayaa ka yar inta iyagu ay sheegeen laakiin marka la eego axaadiistii kale saxiixa ahayd ee akhlaaq iyo tafsiir iyo aadaab iyo umuuro kaloon axkaam ahayn ku tacalluqsanayd waxa dhaafay waa wax badan buu leeyahay oo waa tuidhaayo wuxuu ku xambaaraa markaa imaam naweyne min axaadiis alaxkaam in muraadkiisu yahay markaasba ay tani soo baxaysa ama hadalkiisu uu xoog yeelanaya ama axaadiis aan axkaam ahayn ee saxiixee dhaaftay taasi way badan tuidhaa waa hadalkiisa unukad ku idhaaf bal markaa wuxuu yihi wafi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan arbacatu laalaafi afar kun oo xadiis oo tiradiisu waa inta walmukararu kasoo noqnoqonaye uu bukhaari wariye kitaabkiisa ku suganna fowqa dakarow waxay sheegeen fowqa halaathatin saddex wax ka sarreeya ulufan oo xag kun kumayaalba ah oo ujeedada ulufan tamyiizaan bay ku nasiisan tahay macnuhu waxa weeyaan walmukararu halaathatu ulufin ama markaa mukararkuna waa fowqa halaathati ulufin saddex kun wax ka badan oo ka sarreeya waa axaadiistii bukhaari ee mukararaadkeeda mukararaadkiisi oo bal halkan wuxuu xaafid ibnu xajar yidhaha kollay nukadka ku yidhaahdee hadalkiisan taqyiidna waa hadal uu kuba yidheen ibnu salaax isagu markuu tiradan bukhaari sheegayay istidlaalkiisaa hore tadkimadii bay haydee faa'iido gaara ulama jeedinoo macnaa waxa weeye marka uu bukhaari yidhi boqol kun oo xadiis baan korka ka hayaa oo saxiixa haddana kitaabkiisa waxa uu ku sheegayba afar kun oo xadiis ay tahay maxaa inoo muuqanaya dee inta aanu sheegin inay aada iyo aada ugaba badan tahay intii uu sheego waaba afar kun baa kuba sugan boqol kunna korkan ka hayaa buu le taa maxaa inooga soo baxaya dee hadalkaa ibnul akhram yidhi waxa dhaafay labadooda dee muslimna isna intaa tiradiisu wax saasa kamaba badnee waa yar tahay ilaa markaa qowlkaasi ciraaqi faa-iido gaaro kaba dhigo ah macnaa saxiixii lagaba hadlayay awala saxiix isaga ayaa ahaa saxiixii muu dhammayn tadna faa-iido saddexaad ay tahay oo tiradiisu waa intee oo tiradiisuu kaba hadlay oo hadalkaa hore kaba gooyey taasba wey waa hadalka uu xaafid ibnu xajar yidhi bal markaa wuxu uhi wafi lbukhaariyi bukhaari waxa ku sugan arba afar kun oo xadiis oo macnaa waxa weeye marka bukhaari xadiis xadiis loo tiiriyo ee xadiis kastaba mar teliya uun la tiriye hadduu soo noqdo aan la tirin tiradu waxay noqonaysaa kitaabka afar kun oo xadiis bay noqonaysaa taas baa uu ibnu salaax isagoo dee hortii laba yidhi cid hore kaba soo naqlinayay uu yihi qorooyinkii kitaabkiisa mabniyey ama ikhtisaariyeyna waa sa yidhaaheen san imaka ciraaqi aan hayno imaam nawowi kutubtiisana waa ka ku sugan oo afar kun oo xadiis axaadiistiisa aan mukararkahayn inay tahay ama marka maca mukarar la tiriyo waa ka yidhi afartii kun baa saddex kun oo kale lagu kordhin weliba wax ka sarreeya oo maxay noqon markaa mukararaadkana waxay yidhaaheen saddex kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan weeye waa hadalkii dee ibnu salaax iyo ciddii kalaamkiisa ama nadmaysa ama ikhtisaarinaysa markaa tirada inoo soo baxaysa waa toddoba kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xadiid taas waana se iyagu yidhaaheen walow kitaabku maanta inoo raqamaysan yahay kollay bal markaa taasba weeye markaa xasnu xajarna walow cinaayo dheeraad ah hadee kitaabka u leeyahay oo uu markaas khabro aada u sarreysa bukhaari u leeyahay sharaxiisan uu sharxee shuraaxda imika laba hayo kitaabka ee dee dhan ugu mudanba ah iyo gees kale muqadimadiisa iyo umuurahaas iyo isagoo baabaab iyo u tiriyo xataa fatxulbaariba markuu kitaabo dhammaado axaadiistii kitaabkaa ku sugnay tiradeeda ayuu sheegaa wixii uu soo celceliyey waxaanu soo celinay bal markaas mukararaad iyo keyrkeedna u kala saaraaye isagu wuxuu kaba dhigay horta taas oo isagu waatuu yidhi isagoo mucalaqaadki iyo waxyaalahaasna gooni ahaan ugaba saaray agtiisa waa toddoba kun saddex toddoba kun saddex boqol iyo toddobiyo sagaashan marka laysku wada daro mukarar iyo mukarar la-aan ama mutunta aanu soo celcelin marna wuxuu ka dhigaa muqadimada laba kun oo dee uu baabaab u tiriyo laba kun iyo lix boqol iyo laba xadiis walow sharaxa kitaabulcilmi marka la joogo mae kitaabulimaan baan ujeedaa baabu kufaan alcashir bal xadiidka dumarka iyo umuurahaas iyo yakfurna alcashiir ay kuba jirtay oo bukhaari halkaa isagoo mukhtasara uu kuba soo arooriyey ayaa wuxuu sheegaa inay laba kun iyo shan boqol iyo saddexiyo toban toba bal kolley waa farqi labada kitaab uga dhexeeya halkaas nafteeda markuu kaba hadlaya haddaa filxubaar u laabantaana wuxuu sheegaa bal isagoo xadiidkaa ka hadlaya bukhaari inuu axaadiisa googooyo oo kolkol dee xadiidkii haddii intan jumladan ama qaybtan qaybtii kale aanay kuba xidhayn uu soo qaato awqaada qaarkeedna ay dhacdo inuu dhexda kaba bilaabo siduu xadiidkaaba yeelay markaasaa ninkii xadiidka tirinaya ama axaadiisa bukhaari markuu xadiidkii oo kale sidaa ku sameeyaa dhici karta buli inuu xadiid labaad u qaato xadiidka ama dhexdii uu kagaba qaaday khaasatan uu intii awalkiisiina gooyey aanu sheegin inuu meel dhaxa kaba qaadayo uu halkaa qalad kaba yimaado oo wax dhici kartana waa asbaabaha had iyo goor keena culimadu tafaawudkan udhexeeya xagga tarqiibka uba dhexeeya isagu bal markaa mucalaqaadkiisiiyo waxa kale kuba suganna u wada tiriyo dee halkaa meelihiisaasay noogu wada sugan tahay waxaana uu bal markaa isaga tarqiibkan aan hayno imika maxamed faad cabdilbaqi ee bukhaari imika dee shahiirka walow tarqiib kaleo alcaalamiya la yidhahdo isna jira uu jiro isagu toddoba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo lixdan xadiis baa imika tarqiibkan fatxulbaari uu ku tarqiibsan yahay ay tahay kolleyna waa farqi isna marka la eego xaafid laba boqol oo xadiis kuba dhow dhici kartana umuuraha uu tilmaamo ha baabka aan sheegaya uu kuba tilmaamo baabku faradan cashiir inay sababa uba tahay waana bal arrin dee ruuxii cinaayo weyn uba yeeshe bal fatxulbaari kaba soo tiriya inta uu dhigtay iyo kan bal meelahay tafaawudka udhexeeya si uu ogaadana malaa wuxuu ay suurto gelayso bal taas buu yidhaahaayo ama iyada afarta kun ee ay sheegeen qolooyinkii ka horeeyey wuxuu sheegaa nin hore oo hadalkaasi uu kaba dhacay oo aan aada u dabdinina jiraan iyaguna markii dambe ay ku wada raaceen un laakiin arrinta afartaa kun aanay gaadhsiisnayn bal kolley waana bal kalaamka meesha jira taasba weeye in yaroo sharaxa jirtana waan yar hadli ka yar yar eegi doonaa idinku baraarujin doonaa wa fi lbukhaariyi marka wuxuu ihi bukhaari waxa kuba sugan arbacatu laalaafi afar kun oo xadiis oo axaadiistiisa aan takraarka lahayn waa afar kun dee waxa kuba jirana waa ta aan soo sheegnay walmukararu axaadiista soo noqnoqonaysaana ee bukhaari kaba midina fowqa dakaruu waxay sheegeen fowqa halaahatin saddex kun ama saddex wax ka sarreeyay inay tahay ulufan xag kumayaal oo iyo xag bal marka la eega alfi ahaan oo ujeedadu saddex kun oo xadiis wax ka badan inay tao waata aan tiradeeda sheegnay kalley maxamed faad cabdilbaaqina labadan kitaab bukhaari iyo muslim markan uu tarqiiminayay muslim iyada kitaab kitaab buu axaadiistiisa u tiriyey oo marka la eego axaadiista mukararka ama duruqda badan ee muslim soo arooriyo kitaabka laakiin guud ahaan xadiis raqam mutasalsila oo axaadiista aan soo noqnoqonahayna ayuu sheegay isagoo axaadiistan soo noqnoqonaysa ama duruqdan soo noqnoqonaysa kitaab kitaab tiradoodii kaba dhigoon dib isugu geyn ama bukhaari o markaa waxaad helaysaa muslim markaad joogta isaga tarqiimkiisa axaadiistii aan soo noqnoqonahayn oo khaalisaad heliyo ilaa kitaabka afarkiisii bal markaasoo saddex kun iyo saddex saddex iyo soddon buu kaba dhigaa ama muslim bukhaari oo kale mukarar iyo mukararla-aan muu kala saareen dhammaanba wuu isku wada tiriyey raqamkaa caamkaa mooyaane raqam axaadiista aan mukararka inuu kuba tirinayo uu yeelay may jirinoo markaa tarqiimka maxamed faad cabdilbaaqi ina kama helaysid tarqiimkii axaadiista aan mukararka ahayn kama helaysid ee waa axaadiistaa guud oo xadiidku hadduu soddon goor meelo qaarkood waabay gaadi kartaa kuwa qaarkood inay sidaa usoo noqdaane dee mid kasta raqam cusub buu siinayay oo sidaasu kuba tirinayo tiradu bal markaa taa wey isaga maaha isago wixi aan mukarar ahayn ma tirin arrinta kalen sheegayaana bal safxadani imaka de waa lix iyo tobanka markuu tiradan wabilmukarari sheegayay xaafid alciraaqi oo uu sheegay saddex kun toddoba kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xadiis inay tahay suu ibnu salaax jeesmiyey ayaa muxuu yihi wahuwa musallamun halkaasi muslimun maahe cibaarada eegta wahuwa musallamu fi riwaayati alfarabriyi wa ama riwaayata xamaad ibni shaakirin fahiya dunaha bimiati xadiisin wa duuna hadihi bimiati xadiisin riwaayatu ibraahim ibni macqal oo wuxuu leeyahay ciraaqi markay noqoto farabri oo dee riwaayaadka bukhaarista ugu mashhuursan ah marka waa caadi oo intaasi musallam bay noqono tiradaasi waa sax buu leeyahy laakiin xamaad ibnu shaakirna la idhahdo kaloo raawi ah oo bukhaari kaba wariyay haddii nusqadiisa ama laega riwaayadiisa laba boqol oo xadiis bay intan ka yaraanaysaa laba boqol bay ka yartay buu leeyahy riwaayada farabri ninka la yidhaha ibraahim ibni macqal ibna safina riwaayadiisu iyadna boqol bay kasii yartay tan markaas waxa weeye hadalkaas buu yidhi oo marka walow riwaayada inoo taalaynu haynaa imaka farabri uun ay tahay labada riwaayo kale inay kaba yaryihiin oo axaadiistu ay kaba yar tahay tan farabri ee mashhuurka ayaa hadalkiisa ku sugan kolley tirmidkiisa ama waxa weeyaan dee waxa weeye iyo khaliifadiisiiba waa xaafid ibnu xajare hadalkaa isaga uu ku radiya waata doonaya iyadna in la yar ogaado oo wuxuu isagu yidhaahaa meeshan waxa weeyaan ciddada axaadiista bukhaari hadday tahay farabri iyo xamaad iyo ibraahim ibnu macqal way isleeg tahay wax farqiga udhexeeya ma jire qolooyinka hadalkan yidhi ishtibaah wuxuu ugaba yimi labada dambe waa xamaad ibnu shaakir iyo ibraahim ibnu macqal kitaabka inta badanna bukhaari samaac bay kaga wariyeen wax dhaafay oo ijaazowna oo labadan cadaduu sheego kitaabka akhirkiisa ayaa jira bal markaa farqiga udhexeeya labada waa xagga farabrina waa wada samaac iyagana naqsi baa jiro intani waa riwaayadii samaaci baanay ulahayn mutasilka ahayd ijaasay bukhaari kaga taxamileen waana kitaabka akhirkiise ama xagga iyada tirada waa iyo kitaabka waa isla mid buu leeyaho kitaabku dee waa nuskadii bukhaari uun bal markaa farqu halkaasaa ishtibaah kaba yimid laakiin arrintu maaha inay cadadku kala yaryahin bal taasna waa hadalkii xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala markuu meelahan tacliiqin ay qabanayay nukadkiisa ayuu waxaweyn kitaabkiisa nukadkuna waa kitaab aada u qayimo walow dee waxaa laga hayaa uu yaryahay oo dee ilaa nooca labiyo labaatanaad uu kuba joogsaday laakiin laba kitaab uu nukad u wada yahay ama xaashe oo kale u wadayo mid waa kitaabka culumulxadiid ee asalka ahaa midna waa taqyiidkii sheekhiisa labadaba markaa dee cunwaan buu ukala dhigtaa midna cayn buu kala cabira midna saade mid kastaba wixii uu qabanayo hadalkiisa ama uu kuwa idaafaynayo ayuu qabtaayo labadoodu kitaabku u wada yaalaa ama u wada yahay bal markaa taasu ku yili asaxiixu zaaidu cala saxiixayn su-aal baa meesha imanaysa kol haddii xadiidkii saxiixa badan yahay oonay bukhaari iyo muslim wada sheegin oo iyagu waxay ka sheegeen de bal intaa kaba hadsan ay kaba badan tahay xaggeen saxiixa kale kaba helaynaa sian xadiidka kale saxiixa kuba ogaanaynaa taa jawaabteedii ayaa wuxuu yihi markaa qaadimka isagoo taa kaba jawaabi wakud ziyaadata saxiixi itan tunaso oo markaa cunwaanku waa asaxiixu saxiixi azaa-idu ka ziyaadsanaa cala saxiixayn bal halkan ka helayno iyo meeshan kaba qaadanayno wakud qaado oo ziyaadata saxiixi waa saxiixa ziyaadadiisii macnaa waa saxiixii ka ziyaadsanaa bukhaari iyo muslim waxa kuba sugan waxaad qaadataa id macnaa xaysu meeshii oo tunasu la cadeeyo oo ficilku majhuul binaysa yahay macnaa nin imaama oo muctamada oo aimadii xadiidka kaba midi ama kuwan kutubtoodina soo gaadhay haba noqdo si abi daawud iyo tirmidi iyo nasaa iyo daraqun iyo khadaad iyo bayhaqi iyo amsaashood ama kuwii kutubi aanay uga shuhroobin laakiin kalaamkoodu ina soo gaadhay kutubta kale uu inooguma suganya ha noqoto sida yaxya ibnu saciid alqadaan iyo ibnu maciin iyo walow dee kutub taraajim ay leeyihin lakin kutub xadiis kutub rijaal oo laga ururiyey waa ay leeyihiin be oo iyadna dee xagga sharxi iyo tacdiila laakiin kutub xadiis baan ujeedaaye bal ama ha noqoto kuwaase bal waanay badan yihiin ragga caynkaas ahaaye haddii dee ay xadiid yidhaahaan waa xadiida saxiixa oo wax caaridaya aanu jirin tii waad qaadanaysaa horta waa halkaa waa mid halkaa waan kaba qaadanaynaa id waa xaysu meeloo tunasu la cadaynayo sixatuha xadiidkaa sixadiisii la sheegi oo nin imaamo aimadaa kaba mida muctamadkii uu sheegayo qaado siyaadadii saxiixo xadiidka kale oy raggaasi saxiix yeeleen dee waxa markaa uu noqonayaa mid kuugu biira axaadiistii saxiixayn aad kuba haysatay meel kalena aw amase min musanafin kitaab kaba qaado waa mualaf musanafkuna waa ism mafcuuli maka halkan yukhasu lagu khaas yeelay bijamcihi bijamci alxadiid asaxiix oo waxaa kalood ka qaadataa xadiidka saxiixa ee ka baxsan bukhaari iyo muslim kutubta gaarka ah ee aimadii dejisay ay iyagu yidhaaheen islaazimiyeen bal ama ha fuliyeen iltizaamka mayaanay fulin be xadiidka saxiixun baanu ku sheegaynaa ee waxaan saxiixayn ma sheegayno oo dee hadduu kitaabki si abi daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo amsaashood oo saxiix iyo keyrkiiba sheegaya yahay helin aada xadiidkii ka heshay kutubtaasi iyada kuma filla xaggii sixadii oo dee mid kastaba way sheegaan ee waa kutubta saxiix lagu magacaabay ee xadiidka saxiixa un mooye lagu khaas yeelay bal halkaa hadduu doonan waxaba yimaadeen inaanu ruuxii waxyaala sooba galeenbe kitaabkaasna waad ka qaadan sida kuwii noo magacaabaya ay kala mid yihiin o aw min musanafin amase waxaad ka qaadataa mualaf ama kitaab yukhasu lagu khaas yeelay bijamcihi xadiidka saxiixa ururintiisa amhiladiina muxuu hi naxu ibnu xibbaana waaba sida dee ibnu naxnu saxiix ibnu xibbaanaba dheh waa kitaabkiisii waa sida kitaabka ibnu xibaan ama saxiixiisa kutubtiisa kala mahe ibnu xibaankii azaki macnaa zakiga ahaaye ujeedadu waa ninkaa dee cilmi iyo dee camal iyo adigu umuuro mudnaan leh ahaayo isagu zakigu macnaa azaki bay kuma fasiraan saakinnimada halkan de waa ninkaa laba taskeeye culimadu ay tawfiiqiyeen imaamka ahaaye kutubtaas ba lahaa oo lafdiga azakaat macnana ma aho ziyaado iyo biiro ruuxaas lahaa xaggii fadliga xaggii cilmiga xaggii aqoontiiyo waxyaalahaasba kuba lahaa iyo ibni khusaymata wa saxiix ibni khusaymata ina khusayma isna saxiixiisii iyo wa kalmustadraki kitaabka isaguna mustadrak laba yidhaaho ee xaakim leeyahay calaa tasaahulin tasaahul markaa korkiya xaaluu kitaabkani kuba sugnaaday ama maca tasaahulin tasaahul fudaydka xagga xadiidka saxiixa ah ee uu sheegayo iyo tasxiixaas tasaahul kaba dhacay isaga oo xadiid aan saxiixayn uu markaa saxiix yeelay iyaday jirto dee kuwaa layskaba ogaanayo markaa bal sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegaya iyada halkana haddii imaam muctabari xadiidkii saxiix yeelo waan ka qaadanaynaa sixadiisii oo taasi waa midoo xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslim aanay sheeginba halkaa aan ka qaadanaynaa waxaa kaloo iyadna aan kaba qaadanaynaa raggii iyaguna kutub gaara xadiidka saxiixa yidhi waanu ku ururinaynaa kutubtoodina saxiix kuba magacaabay saxiixun baaban sheegaynaa yidhina kutubtooda waan kaba qaadanaynaa marka raggii muxuu kaba dhigay ibnu xibaan maxamed ibnu xibaan baa la yidhaha iyo ibnu khuseyma isna maxamed ibnu isxaaq ibnu khuseyma la yidhaaho iyo saaxib lmustadrak oo isna maxamed ibnu cabdillaahi la yidhaaho waxaa ugu weynaa raggan ibnu khuseyma oo sheekha ibnu xibaan buu ahaa ibnu xibn markaa ibnu xibaanna sheekha xaakim buu ahaa saddexoodaba waa saddex imaam oo aimadii waqtigoodiia marka la eego xadiidka kutubtoodina maanta laba hayo xagga madhabaana saddexdooduba shaaficiye ayay ahaayeenba bal markaa saddexdoodaas saddex musanaf bay leeyihiin mid waxaa la yidhaha kaa ibnu xibaan ataqaasim walanwaac buu kuba magacaabay usluubku uu dejiyeyna si aan uu isagu uun saba ikhtiraacday oon ina waafaqsanayn kayfiyaadkii wax loo alifi jiray oo markaa inuu ruux xadiid kitaabkiisa kaba hela ay ku adkaanayso ayuu uba dejiye oo xataa markii la weydiiyeyna wuxuu ihi san de imakaba waxa laga yaabaa dee markii kasalkii batay ruux baa kitaab haysanayo sanado dhan oo ina mara dhamaynayo kolba fahrasada uu eegayo halkii yar casharisa unbuu ka akrisan in kalama daynayo hadda wuxu uhi si aanay taasi u dhicin oo ninkii kitaabka u baahda uu dhammaantii wada aqriya si wixii uu doonaya ugaba wada helo ayaan halkaa u yeelay laakiin mar dambe nin calawdiin alfarisi la yidhaaho ayaa tartiibiyey abwaabtii fiqigahayd buu ku tartiibiyey abwaabtii axkaamta markaasoo waxa weya alixsaanna bitartiibi saxiix ibni xibbaanna uu ku magacaabay ixsaankaas baa waa la madbiciyey kalley dabacaad buu leeyahy lakiin dabcadooda ugu mudanay waa taa shucayb bnu arla-uud iyo ay taxqiijiyeen ee dhowr iyo tobanka mujalad macaa farisa sideed iyo toban bay gaadhay kuwa madbacaysan axaadiistiisuna aada bay u badantao dee toddoba kun oo xadiisiya in ka badanba weeye waana habkii dee caadiga ahaabaa lagu soo tartiibiyo waana tartiibtii ninkaa hore ee iyagu way taxqiijiyeen bal taasba weeye ama ibnu khuseyme kitaabkiisii lama wada hayo rubci cibaadaadka lagaba hayaa waa ilaa saddex kun oo xadiis oo kolley tacliiqaat uu leeyahay ama de uu leeyahay albanina way laba socotaa walow nin kaleo acdami la yidhaaho hindi aha uu taxqiijinayo isagu kolleyna uu taxqiijinayo de lakiin axkaamtii albaniya buu sooba qaaday waana kitaabka ilaa saddex kun oo xadiis taqriiban waana afar jus oo aan waaweyneyn oon buurbuurnayn buu isaga kuba madbacaysan yahay ama mustadraka xaakimsna dabcaad kala duwan buu leeyahay laakiin afar mujalad oo buurbuuran buu kuba madbacaysan yahay axaadiistiisuna toddobada kun way kaba ziyaadsan tahay waana kitaab isagu ma dee muntashira saddexdooduba daba wuxuu leeyahay sheekhu raggaasi kutubtoodan waxay dee ku khaas yeeleen saxiixa xadiidkii ku sugnaa iyagii saxiixnimo ayaaba lagaba qaadanaya laakiin maha macno inan dee sidiisa markiiba uba qaadano horta arrimaa jira oo ibnu xibbaan iyo saddexdooduba saxiixa iyo xasanka ma sii kala saaraan macnaa waxa wey walow ay qabaan dee xadiidka saxiixa iyo xasanku inay laba martabo kale leeyihiin haddana kal hadduu xukumkii guud ay wadaagsadeen agtooda xasanku wuxuu ku dhex jiraa un saxiixi oo xaadiisan kutubtooda ay ku soo arooriyeen iyagoo saxiixa ku magacaabay maaha inay tahay un wada saxiix martabadii sare iyo agtoodii xadiidkii xasankaana way soo arooriyeen xadiidkii xasankaana way soo arooriyeen oo marka axaadiistii waxay ka dhaxaynaysaa saxiix iyo xasan bay kaba dhaxaynaysaa taasi horta iyada waa mid oo ma aha un in xadiis kastoo iyaga kuba sugan saxiixu yahay dee kol haddii bukhaari iyo muslim xataa naqdi ay kuba yimaadeen iyagana naqdi intaa ka badan baa kuba imanaya oo axaadiis aan xataa xasanna martabadii gaadhsiisnayna kutubtii waa laga helaya kollay nadar way u baahan tahay walow kutubtii maanta lagaba shaqeeya dhammaantoodba bal adigu bal kollay wax laga wada qabtay khaasatan labada hore oo kale oo bal markaa taasi waa hubsasha iskaba leedo maaha inay saxiixnimadani macnuhu yahay maca xasankii baa ku jira sida kutubtan albani oo kale saxiixu jaamic iyo silsila saxiixa iyo kuwaas oo waa saxiix iyo xasanba way isku jiraanuun waa magacan guudun walow isaguba dee uu yahay dadkaa kala saara haddana markay noqoto saxiix iyo daciif uu kala saaray saxiixa wuxuu ujeedaa ma yuqaabilu daciifo e haddaad kutubtaa dhammaan wada furta xadiisna wuu saxiix yeelaya miduu xasan yeelaya miduu saxiix yeelaya maha macno in axaadiisan uu silsilada kusoo arooriyay saxiixada ama saxiixu jaamic ama saxiix abi daauud intii wada saxiixa un ay tahay waa wixii aan daciif ahayn saxiixii xasankiiba uu soo arooriyay bal markaa taasaa dee ay tahay inuu ruuxu ogaado oonu xadiidkii saxiixnimo wada qaadan dee axaadiis iyagii laga soo reebayna way jiraano bal labada dambana kala baaba inooguba iman doona ka hore iyo ka dambaba bal markaa taas weeye lakin dee xadiidkii saxiixaha inta usaafi noqonaysa ama maca xasankii saxiixiisii aad bay uga badnaanaysaayo waxa kollay lagu naqdiyey waa ka yeeriyo khaasatan labada hore waxa iyaga bal markaas dee ay u hagaagayaan aad bu u yaryihiin oo markaa marka la eego cadadka ama iyada mustadrak wuxuu yihi calaa tasaahulin oo dee waa tasaahul korkii isagoo kuba sugan uu fudaydsadayoo ujeedadu isagoo xadiidkii saxiixahayd waa sheegaya ayaa haddana maxaa dhacay waxaan saxiixahayn bal mawduuca daciif badan inuu kitaabkiisii ku sheego halkaa khalal isaga ugaba yimi oo bal markaa dee iyada xadiidkaa kuba sugan in dee aimadii kale ay ku waafaqaan mooyaane saxiixnimo asal ahaan looma qaadanayo waayo xadiidka sooxa suurtagala tasaahul inuu kaba dhacayo tasaahul badan baa kaba dhacay oo kollay awjuh kala duwan leh ama asbaabo kala duwan siduu ugaba dhacay ajuug awjuh kala duwan leh xagga tasaahulka ugaba yimi laakiin axaadiis mawduucah iskabadaa daciife ayaa kitaabkiisii uu saxiixa ku magacaabay kuba sugan wa qaala wuxuu yihi istilaaxani haddaan dib ugaba laabanana laftigii qaala markusan oo kala idlaaqay waa kii lahaa ma uriidu ila bna salaaxi mubhama waa kii istilaaxi wa qaala wuxuu ihi ibnu salaax man farada wixii uu la gooni noqdo xaakim uu la gooni noqdo bihi ay bitasxiixi way maha ikhraajkiisa ee waa tasxiixiisa uu tasxiix yeelay oo cid kale oo aan isaga ahayn oo tasxiixisay maba jirto fadaaka kaasi waxa uu la gooni noqday xasanun xasan weeye maa lam yuradda haddaan la celin oo bicilatin cillo uu leeyahay oo kusoo baxday aan laguba celin taas buu yihi marka wuxuu yihi markaa ciraaqi walxaqu qowlka xaqii waxa weeye sawaabkii maha saa uu yihi ibnu salaaxe an yuxkama in laguba xukumo markii aan aqriyayna yuxkam bimaa baan yihi si wasanku u hagaago an yuxkama in laguba xukumo bimaa wixii yaliiqo isaga u cunamayo hadduu saxiix ahaa saxiix loo xukumo hadduu xasan yahay hadduu daciif yahay inta la tatabuco la eego ruwaadiisii iyo duruqdiisii wixii uu mutay uun xukumkeed la siiye in la yidhaho waa xasanun taasi taxakun bay noqon oo saxiixna waa noqon karaa waana ka hooseyn karaa intaas doon bal inta yaree dambe ha inoo dambayse wuxuu halkan leeyahay waa hadal kollay ibnu salaax leeyahay oo yihi bal kol haddii xaakim dee mustadrak axaadiis aada u badan oo saxiix oo u saafi noqonaysa horta way jirtaa kitaabkiina waa xadiis kumayaal xadiis buu kulansaday laakiin axaadiis aada u badan oo markaa aan shardigan uu sheegay aan ahayna way jirtaaba tasaahul badani kaba dhaco xataa daciif iyo mawduuc baa ku jira kol haddii arrintu taa tahay bal wixii uu isagu tasxiixiisa uu la gooni noqduu keligii saxiix yeelay haddii cid kale ku raacday taasi meeshii ma taalo haddii bal markaa ku soo saaray maha imaka bihdi waa bitasxiixi maa biikhraaji ku isagu wariyey un maha dee axaadiisu wariyey onu isaguba saxiix yeelin baa jirte wixii uu isagu keligii saxiix yeelay cid kaloo saxiix yeeshay aynaan hayn haddii cila ay ka soo baxday kaba muuqatay aan ku celiynaa waan celinaynaa daciif baan odhanaynaa laakiin cilana haddaanay inooga muuqan baryaynaan saxiix odhanin waayo tasaahulkanaa jire eh saxiix martabadii sareeyaynaan gaadhsiine xasanun aan ka dhigno martabadaas waa xasan taasun baan kaba dhigaynaa bal taas buu yihi ibnu salah koleyna waa hadalka imaam nawowi iyo qolooyin kaleo kitaabkiisa ikhtisaariyay iyaguna waa siday soo naqliyeen walow cibaaradiisa malaa nuskhada qaar bay saasee nuskhada imanka macruufka ee taqyiid walyadaax laba madbacaysan cibaarada kuma taalay ay ahaydba xadiidka caynkaasi tasxiixun umaba xukumayne inuu saxiix noqdona waa suurtagal inuu xasan noqdona waa suurtagal oo isagu labadoodu ka dhexeeya uu lahaa eena cibaaradu ahayn inuu xasanu inuu kaba dhigay cibaaradan dee bushiga weyn keentay aanu isagu kaba dhiganay yidhaahaan waa taxakumba ee laakiin qolooyinkii bal imaam nawowi oo kale iyana waa sidii isaga dhacday kitaabkiisa ibnu jamaaca waa sidii dhacday waa tan ciraaqina aan hayno waanu suurtagal dee nusqo kale inay taasi ahayd hadalkana xaafid ibnu xajar iyana way soo naqliyeen qolooyin kaleo iyaguna dee kollay umuuraha xaafid baxsiyay iyaguna bal markaa raacsana oo ah hadalka ibnu silaax wuxuu keenaya labadooda inuu ka dhexeeye in la jasmiye un xasannimo martabadaa la dhigo ma keenin calaa kulli xaalin waxa weeyaan un muxuu inoo sheegay arinku taa maaho xasanun ma odhanayno ee saxiixin taasi taxakumba iskaba noqon in ka sarraysuu gaadi karaa waanu hoos mari karaaye kitaabkii in la tatabuco weeye wixii u laa-iqa un xukunkiisa la siiyo xadiidkan xadiidka saaba wuxuu mutay hadduu saxiix yahayna waa saxiix la yidhaha haddii kalena waa xasan taas ee laakiin aan la odhan un martabo keliya ayuu joogayaa waa xasan aan la odhan taasi nooc taxakum bay noqonaysaa intaas buu beydka inoogu sheegay وqاl mن frda bه fdaka xasn ma lam yurada hadaan la celin ka bcilati cilo wاlxaq waa hadalkii uu lahaa ciraaqitan waa ziyaadaadkiisii qowlka xaqii waxa weeye an yuxkama in la xukumo oo waa wixii uu wariyey ee uu isagu la gooni noqday tasxiixiisa yaan dee tasxiixaan looga qaadaninbe laakiin bima yaliiqu wixii u cunamaya u laa'iq aha kolba ku haboonaa laguba xukumo hadduu saxiixya hadii kalaba wlbusti imaamka isagu busta loo nisbeeyey walbustiyu imaamku waa busta waa meel adugu bilaadu kabil bay leeya adugu waa wadankan afghanistan bay kuba taalay waana ibnu xibbaan oo isagaa nisbadiisu ay halkaa ido albusti isagaa la idhaa haddaba oo nisbadiisa tee ninka haddaba meeshaa loo nisbeeyey yudani waa ku dhow yahayo alxaakima xaakim ayuu kuba dhow yahay oo xaggu kaga dhow yahay xaakim waxa weeye waa xagga tasaahulka oo isaguna bal sheekiisa lamid maaho sheekiisa adnaa cilo yaroo kuga sugan khabarka ayuu ugaba joogsadaa amaa laakiin xa ibnu xibbaan isaguna yaanu dee ha ka roonaado xaakim cilmiga xadiidkana ha kaga heer sarreeyo iyo aqoontiisii laakiin xagga tasaawulka waa kusoo dhow yahay buuhi taas oo dee isagaba markaa axaadiistan kitaabkiisa dhacaysa ee saxiix uu kuba magacaabayo in badan oo kamidi saxiix martabadii ma dhamma in badan oo kamidna waaba kuwa aan laguba waafaq ahayn xataa taxsiinkiisa aan laguba waafaq ahayn waa si imika markaa cibaaradu ay tahay cibaaradu ay tahay kole xaafid xajarnatu isagu meesha yidhaha waxa weeyaan horta gees marka la eego shuruudii uu isagu dhigtay uu oofiyey oo sida xaakim maaha xaakim wixii uu ku talagalay oo uu lahaa axaadiis kuwa bukhaari ay muslim wariyaan kuwa lamida oy bukhaariya muslim ayadi inay wariyaan baan warinaya tii kan uu soo bixin isagu se shardigiisi uu kasoo baxay laakiin shardigiisa uu ku sugnaa marka horeba tasaawulka waayo isaga xagga marka la eego ruwaada ruux kasta oo aan jarxi iyo tacdiil midna aanay uga soo aroorin xadiis munkarana aan la iman ruuxa isaga wax ka warinaya ku ka wariya uu siqaye agtiisa isagu siqa ayuu kaba dhigaa kitaabkiisa siqaadna dad badan oo noocaasa kuba sugan waa dad dadka kale ay majaahiil kuba tirinayaan ayaa agtiisa isaga siqa ah agtiisa siqa ku ah marka dadkaasanu xadiiskiisii xadiidkoodii wariya usuulkuu dhigtay wuu ka soo baxaye laakiin marka horeba shardigiisa ayaa fudaydku kuba sugnaa shardigiisaa tasaahul jiray khaasatan xagga tawsiiqa majaahiisha oo isagu dee xaggaas laguba yaqaano dadba dadka kale agtooda mas-uulkuba uu isagu tawsiiqinayo marka xaggaasaa tasaahulku ugaba yimi ma sahla busiyu fi kitaabihi lakin sharduhu hafa waqad wafaa bihi wlbusiyu markaa busti haddaba yudani waa ku dhow yahay oo alxaakima xaakim ayuu kuba soo dhow yahay xagga marka la eego tasaahulka laakiin kitaabkiisi maanta waa kaba shaqays laga shaqeeyey geeskana xasriga rasaayil iminka jirtaa way jiraan oo kitaabkiisa guud ahaan xasrisa axaadiistaasna dhowr boqol bay gaadhsiiyaan baan filaya mala kalaam uu kuba yimi walow dee xadiidkiisu toddoba kun uu kaba badan yahay oo kollay nisbadu waa nisba da'iila ama nisbo yar marka kitaabka loo eego ayuunbaabay noqonaysaa almustakrajaatu mustakrajaadkii barin yar baan kaga dari tacriifkun haba noqoto kutubtii mustakrajaadka ahayd isagaa bal markaa mustakrajaadkuna kollay horaan kutubtii hore ugu soo maraye waxa weeya nin waa nin musanifa ayaa masala ahaan kitaabkii bukhaari axaadiistiisii buu dib u qoraya axaadiistii bukhaari buu warinaya kitaab uu leeyahy kuba warinaya kitaabkaa uu leeyahy kuba wariya haddaba waa nin ka dambeeye kollay bukhaariba kaba dambeeye bukhaari dariiqiisii maro ma marayo waa kitaabka axaadiistiisii buu warinayaa sanad uu isagu leeyahayna uu ku warinaya bukhaari marahay markaasaa maxaa dhacaysa inay bukhaari iskaga soo dhacaan misaal ahaan sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii oo bal matalan inuu xadiidka inama alacmaalu binniyaat soo qaato halkuu dee dariiq marayo sanad bukhaari gelinayo uu ku warin lahaa xadiidkii ayaa muxuu samaynayaa sanad labaad buu iskaga warinayaa bukhaari ka baydhayo oo hadhow sheekhiisii ama sheekha sheekhiisii iskaga soo dhacayaan kuwaas baa mustakrajaad la yidhaha fawaa'ideeduna waan arki doonaa dee kutub maanta barhkood ka yar madbuucina way jirtaa walow qayba aana intoodii badnayd aanay madbuucasan filayo gees kalena waxa shardigiisu yahay inta uu sheekh dhow oo sheekhan kitaab kale musanifka ay ku kulmaan uu helayo inuu sheekh siyaada sheekh durugsan u guura ma laha haddii aanay faa-iido gaaroo soo kordhaysaa jirin bal taas baa mustakrajaad la yidhaha haddaba mustakrajaadkii baa wuxuu yihi wastakrajuu culimadu waxay la baxeen ama bacdigood weeye waa rag dee kala duwan oo ninkuu inoo magacaabaya kaba mid yahay cala saxiixi kale saxiixa tii xukumka lahayd weeye abi daauud iyo tirmidiyana mustakrajaad way leeyihin waa kitaabkii saxiixa waa bukhaari iyo muslim ayay kutub korkooda u alifeen axaadiistoodii dib ay uguba qoreen sanad kale oon koodii ahayna ay kuba warinayaan wadalika kaabi cawaanata markii hore abi cawaanatin waxaanu lahay wasanka daraadiya oon sarfinaynay waa sida imaamka abi cawaana laba yidhaaho waa nin xaafid ahaa oo kollay aada u shahiira oo magaciisa yacquub ibnu isxaaq la yidhaaho alisfirayiniy waana nin saddex boqol iyo lix iyo tobankii hijrada dhintoo faqiihna ahaa xaafidna ahaa wuxuu leeyahay kitaab mustakraj calaa saxiixi muslim almusnad saxiixna imika ay kuba madbuceeyeen taas buu leeyahay baa ma cunwaankaas leh ayuu leeyahay sida abi cawaano oo kale iyo wanaxwihi abi cawaano dadkii lamidka ah waa sida ismaaciili iyo barqani iyo abi nucaym alasbihani iyo raggii amsaashoodii lahaaba ragga caynkaasi kutub bay dejiyeen saxiixa ama muslim ha noqoto ama bukhaari ama labadaba haba wada noqotee kutub mustakrajaad ay ku magacaabeen ayay dejiyeen ee wejtanib haddaba waxaad ka dheeraata adigu caswaka tiirintaada aada u tiiriso alfaad almutuuni mutuuntii mustakrajaadka ku sugnayd eed mustakrajaadka kaba qaatay alfaadeedii inaad u tiiriso lahumaa lishaykhayn wey bukhaari iyo muslim inaad u tiiriso sababtuna waxa weeye id cile khaalafat mustakrajaadku way khilaaftay waxay khilaaftay saxiixayn laftan lafti ahaan oo raggani waxay warinayaan walow asalkii xadiidka ay warinayaan laakiin sheekhyadooda si ay kaba maqleen bay kuma warinayaan e sidii bukhaari iyo muslim ay usoo dhigteen xadiidkii kuma warinayaan saa daraaddeed lafti ahaan way khilaaftay wa macnan rubama ay wa rubamaa la arkay khaalafat inay khilaaftana macnan xagga macnaha oo sababta wuxuu leeyahay waxaad iska ilaalisaa kitaab mustakrajaadkaa kaba mida haddaad qaadatood haysato oo xadiidkii isaguna uu kitaabkii mustakraj calaa saxiixi muslim misaal ahaan sida ka abi cawaana intaad xadiidkii abi cawaano ka naqliso inaad tidhaahid bukhaari iyo muslim baa wariyey aad tidhaahid taas iska ilaali sababtmustakrajka ah iyo matniga ku sugan kitaabkii bukhaari ama muslim ee mustakrajkiisa uu dee axaadiistiisiiba tani ay ahayd in farqa xagga alfaada udhexeeyo taasi way badan tahayba waxaa kaloo awqaada qaarkeed dhacda rubamaadu macnan bay u taalaa warubama khaalafat macnan id khaalafat laftantada maaha xagga macnahana awqaada qaarkeed inay ku kala baydhaan oo macno kii ka duwanba laftigiisa uu yahay taasna way dhici kartaaba awqaada qaarkeed waa la arkaa kol haddii marka arrintu taa tahay adigu intaad mustakhrajka xadiidkii markay ka qaadato ha u tiirinin bukhaari ama muslim allahuma mid baad ugu tiirin kartaa markaad matnigii qaadatay haddaad matnigii bukhaari u eegto ood aragto wax farqiga udhexeeya inaanu jirin waa tirin kartaa laakiin marka aanay taasi jirin laftigii adigu cid kitaabka kasoo naqlisay u tiiri lakin bukhaari ama muslim ina utiirisa iskaba ilaalin wajtadib ka dheerow adigu weeya ninkana xadiidka ee eegaya kitaabkaa daalacanayo adwaka tiirintaada aada tiiriso alfaad almutuni waa mutuntii mustakhrajaadku alfaadii ay lahaayeen lahumaa lishaykhayn waa bukhaari iyo muslim aad ula tiiriso sababtuna waa maxay idaabaa idin taalla xagga hoosena waxaan filaya inay caadi tahay waa cid weeye imaka halkan oo aliftu ma jirto cid cille waa litacliil khaalafat way khilaaftay mutunta mustakhrajaadku laftan xagga lafti ahaan kitaabkii dee mustakraju caleyga ama bukhaari ama muslim way khilaaftay wa rubamaa waxaa kaloo la arkaa waa litaqliil maanta halkan khaalafat inay khilaafto macnan macno ahaan ba ay kuba khilaafto matnigan mustakrajka kuba sugan matnigii asalka kuba sugnaa inuu macno ahaanba kagaba duwan yahay saa daraadeed iska ilaali inaad uba tiiriso bal wixii kale taa kuba tacalluqsanaaye fawaa-ideedu waxay ahaydna labada beydee dambe inoogu beenanaya cashirka beri insha allahu tacala wallah subxana wa tacala aclam